waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaana toddobaadkan idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan warqadda ugu horraysa ibraahim bal xaggaaga noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya falastiin waxa uu ku bilowday waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqalaha laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana habay yidhaahdeen axmed cabdi shire cabdiqani ciise nuux khaliif macalin jaamac iyo maxamuud axmed carab xaliime axmed carab iyo samiire axmed carab iyo cabdisamed axmed carab iyo dhammaanba reer axmed carab cabdulaahi maxamuud cubeyd barqad ciise nuux iyo faadumo sahal cabdi dhammaantoodna waxa ay kala joogaan daafaha dunida waxayna jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laab ah ay gaarsiiyaan maxamed axmed carab iyo marwadiisa xaawo sahal cabdi cali oo arooskooda uu ka qabsoomay gobolka bari waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay arooskiina allah ka dhigo mid aad u ayadaan bashbashii barwaaqana aad kala kulantaan warqaddani waxay naga soo gaartay ibraahim markana faysal maxamed iyo cabdiqaadir maxamed farduus maxamed abshir maxamed fiican maxamed xuseen maxamed cabdirasaaq maxamed seynab maxamed saalaxudiin maxamed anisa maxamed xamde maxamed raxme maxamed maxamed ibraahim aamine ibraahim farxiyo ibraahim isxaab kale oo kale ah liibaan maxamed shirwac iyo nimcaan jaamac maxamed cawil axmed ugaas xasan bashiir cabdirasaaq xuseen caqiil cabdirashiid muuse ardaale cabdirasaaq biriye jaamac faarax bashiir xamde muuse falastiin khaliif baxsan barqad xayaad aragsan ilhaan cumar iyo dhammaan ilmo nuur deer oo kala jooga dunida dacaladeedu waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan cali ibraahim xasan iyo marwadiisa raxmed sheekh cabdulaahi oo wiil ugu dhashay magaalada kismaayo ducadana waa xaggiina ayay leeyihiin waxaan leenahay soo barbaar noqonkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca heesta ugu horreysa aan dhegeystayaashaana usoo qabanayna waa daruuraha hilaaciya dabla shiday habeenimo dal dheer bay ka muuqdaan haye cishqiguna siduu daad ama haraadi doolood waa dusaawarkiisa waxaan dada jacaylkaba daahyada ku qariyaba dareenkiiyo sheekada dadka aan ka dhowraba
sidii daad isoo jiir dibnaha iga soo dhaab hadday maqasho dunidii adun baan ku doortaya dembi kale miyaan falay codka macaan ee nimco yaasiin caraar
Thank you.
daruuraha iyo fanaanada nimco yaasiin caraale ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa falastiin haye warqadana waxay naga soo gaartay cabdinuur shariif cali xoosh oo jooga jabuuti waxa uu salaamayaa hooye xaawe ismaaciil maxamed aadan iyo faadmo shariif bedel iyo caruurteeda iyo tamaan shariif bedel iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa cabdulaahi shariif bedel caruurtiisa iyo xaaskiisa adeer shariif daahir dheere caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo wuxuu yidhi adeer shariif cabdi xaayi iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo bashiir shariif axmed shariif yuusuf caruurtiisa iyo xaaskiisa waa maxamed carab geele jiire iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo dhammaan reer shariif cali xaashi oo dhan waxay kala joogaan buu yidhi ethoobiya gaar ahaana harleedi barmiil jigjiga fiiq xamaro quruxdoob iyo laas labiile waa tahay waxaan filayaa inay ku dhegaysanayaan dhambaal waxa uu naga soo gaaray koronel haadi yuusuf axmed iyo marwadiisa doctoresa maryan cali dhammaan reer cabdi goosaar dhammaan reer cabdulaahi maarey iyo waxay yidhahdeen dhammaan reer cumar goomar goomarey iyo dhammaan reer qaasid cabdi iyo dhammaan reer axmed madoobe iyo shaqaalaha cusbitaalka wardi abaayo ismahaan axmed bilow iyo waxay yidhahdeen abaayo fartuun cabdulaahi marey iyo habaryar sacadiyo dhicisow cabdulaahi fanaxley loo yaqaano iyo hooyo saciido axmed farey iyo abti cali axmed farey iyo abti abshir axmed farey iyo abti axmed bilow iyo zamzam axmed bilow iyo abaayo aamine abuukar weyne caanugel waxaana ay taaniir jecelyihiin inay u diraan hooyo leylo axmed iyo abti bare maxamed bare taki oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeenna magaalada muqdisho wiilkaas oo loo bixiyey ayatullah bare waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeenna soo weynow ayaan leenahay wiilkaasi allah kaa dhigo kii waalidkiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa anfaca ibraahim haye maalintii labaad ee ciidana waa tahay warqaduhuna dhalashay u badan yihiin weli aroosyada ma bilaaban bal heesta xigta noo soo waxaan leenahay ciid mubaaraga meel kastoo aad joogtaan heesta kale een dhegeystayaashaan usoo qabanaynana waa intay noloshu keli tahay kaftan iyo cilaaq tahay kalgacaylka aadmigu kama salgaaree waxaan filayaa inuu yahay codka macaan ee fanaanka cabdiqaadir jub
kalgacaylka aadmigu kole kama salgaare kataniyo ilaaq tahay kalgacaylka aadmigu kole kama salgaare sida ka xanuunka lahey tii kashay adeeqdee kolkii aanjalleedee cabaa ka fuliba isiisaayo sida ka xanuunka lahey tii kashay adeeqdee kolkii aanjalleedee cabaa ka funida isiisaayo kalgacal way hayaa nafta kugu kabaaya kodaxa badnagigu kalsoono kalgacal way hayaa nafta kugu kabaaya kodaxa badna igu kalsoono helelehelayaalo kooli badani mudantii kadibkiyo ka madnay xumaanta kaafiyo haldaayekoolin badani mudantii kadibkiyo ka madnay xumaanta waadansi kaamilahay ugu kaalinka adeeg doqonima iyo bokibi rabbi duukale shaay barwaadansi kaamilahay ugu kaalinka adeeg doqonima iyo bokibi rabbi duukale shaay qofyahay kalgacal way hayaa naftan kugu kabaya kordaxa badna igu kalsoono heleele helayano qofyahay kalgacal way hayaa naftan kugu kabaya kordaxa badna igu kalsoono heleele helayano duca aan la koobayn tii ay ku kulanteen kobtaa hoyga gurigiyo kofilnaagtay baradaay duca aan la koobayn tii ay ku kulanteen kutaa hoyga gurigiyo kofilnaagtay baradaay miirkiyo karaamadu tay ku kaydsanay idee igu kabtay noloshee ubad igu korisay miirkiyo karaamadu tay ku kaydsanay idee igu kabtay noloshee ubad igu korisay kordhiyay kalgacal way hayaa naftan kugu kabayaa kordaxa badna igu kalsoono heleele helayalo kordhiyay kalgacal way hayaa naftan kugu kabayaa kordaxa badna igu kalsoono heleele helayalo
markii ugu dambaysayn juba la kulmay waxaa ka mid ahay dadka farakutiriska ah ibraahim oo uu yidhi oo kow ugu salaam iyo laba iyo saddex la dhigi karo haa ee uu xusay ee uu yaqaanay ee ilaa waa beri uu la socday een, marka igu salaanuu ku yidhi salaanuu isoo faray hadda maa ii sheegayo marka meeqa sa- meeqa sanaa kasoo wareegat
heestaanaan ku xasuustay markana dhinacii waraaqaha haddii aanu ku noqono warqadannan waxa ay naga soo gaartay waxaa lagu bilaabay marka hore waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka marka xigtana waxaanu jecelnahay halkan inaan hambalyo dhalasho uga dirna bay yidhaahdeen seynab macalin mustafe iyo ruqyo macalin mustafe iyo daahir cali cabdiraxmaan iyo mursal maxamed yare iyo axmed macalin mustaf cabdulaahi macalin mustaf qaasim macalin mustaf ayuub cabdulaahi maxamed fardowsa xuseen naciima maxamed xuseen deeqo aadan mursal shariifo ibraahim suleymaan maxamed yare abshir ibraahim caano boore iyo daa'uud maxamuud cabdulaahi waxay hambalyo dhalasho u dirayaan yuusuf maxamed sheekh iyo faadumo macalin mustaf oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo janaa'i gaar ahaana xaafadda bardaale ee gobolka baay waxaana loo bixiyey cabdishakuur yuusuf cabdishakuur soo barbaar ayaanu leenahay heesta kale adiga le waay haye maxaa noo soo qabtaa keli kelidii soo aragnaya mid wada jira ma raadinaa hees talantaalia markii aad i dhowrtaan kugu soo dhowaado dhaayo kuu ilmeeyeen naxariis dhadhabayo lubiga aad ku dhigan tahay nafle kaa dhawaysto adiguun dhaqasho kaa sugay jacayl dhiigga raacaan muddo soo dhisayno dhambaal laysu tebiyaan farxad kaaga dhigayo dhib inaad dareenta aan ogow kaaga dhaarto dhaayahayga adiga wigan waa codadka macaan ee mursal muuse iyo fanaanada hodan cabdiraxmaan
Come on, sorry, noqdo meel ku wadaya dhabaxaan ma noqonaa
dadka ruuxa igu dheer kama sare duda meel ku wadaya dhabaxaan ma noqonaa
ibraahim haye waa tahay intaas ayaan ku dhaafaynaa heestaasi wadajirka ay ugu luqeynayaan hodar cabdiraxmaan iyo mursal muuse dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa falastiin haddii aan ka qaato dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray maymuun ibraahim cumar iyo waxay yidhaahdeen caashi ibraahim cumar iyo mascab ibraahim cumar iyo cabdixaaq ibraahim cumar iyo suheyb ibraahim cumar iyo hooyo dallaayadda maxamuud cali iyo waxay yidhaahdeen iyo carruurtooda oo kala joogo dalka iyo dibaddiisaba waxay yidhahdeen shukri cabdulla xasan shuuto cabdisalaan cabdulla xasan oo loo yaqaano bafey iyo waxay yidhahdeen nuur bila cabdulla xasan jeesto iyo canab cabdulla xasan canab qalanjo iyo kowsar cabdulla xasan oo loo yaqaano isma lurto iyo caasho cabdulla xasan iyo yusro cabdulla xasan abayo ku magac dheer iyo waxay yidhahdeen cabdimadoobe xasan cumar iyo carruurtiisa deeqo maxamuud oo loo yaqaano deeqo wanaag iyo waxa ay yidhaahdeen fanax xasan cumar iyo xaaskiisa salaado afrax iyo axmed xasan cumar iyo xaaskiisa safiyo iyo carruurtooda waxay jecel yihiin inay dhammaantood taanayd gaarsiiyaan shukri cabdulla xasan oo ku magac dheer shuuto iyo sheekh cilmi barre xasan oo gabari ay ugu dhalatay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaana ay leeyihiin ah, gabadhaasi allah ka dhigo tii soo weynaata oo dalkeeda iyo dadkeeda manfacda aamin ayaa lena ibraahim markana bal maalintii labaadee ciidana waa ta lagu jiray dhinaca heesahaan ugu ronaana dhegaystayaasha hadduu ifku ruux ammaan geeyo adaan kuwa hayaa abaal weyn waxaa tahay aragtidayda indhaha nuurkiyo bu'dooda aniga farxaddayda waa adi aayaha noloshayda waa adiga ayaankiyo guushu waa adi codkii bacanaa roodad ahayd rooda maash maxaan araggaaga doonay afkaada maxaan u xiisay maxaan urugaga jacaylka aroor iyo galab looyay maxaan araggaaga doonay afkaada maxaan u dhisay maxaan urugada jacaylka aroor iyo galab looyay awoodiya marka hebe anoo kalo aqoonsan haddana arrimahan iseeday duruufaniga adkaaday habbeefiyo uur ku taalo maxay maxay maxay naftu ila abraartay awoodiya marka hebe anoo kalo aqoonsan haddana arrimahan iseeday duruufaga iga adkaaday afeefiyo uur ku taalo maxay maxay maxay naftu ila abraartay maxaanan babaray habeenbadh allaylkiyo oogta waaga maxaan ergagaxa la toosa ah Waxaa rabida baskiisa, alaawiya erayadaada. Aniga iyo didiladaydu, nimeeri adiga weeye, habiibi adiga weeye. adiga weeye waxaa tahay aragtidayda indhaha nuurkiyo buudooda aniga farxadaydu waa adiga ayaa noloshaydu waa adiga ayaankiyo guushu waa adiga hadduu ifka ruuxa maangayo adan kuga yaabaal wey waxaa tahay aragtidayda indhaha nuurkiyo budooda aniga farxadaydu waa adiga ayaa noloshaydu waa adiga ayaankiyo guushu waa adiga hadduu ibka ruuxa maangayo adan kuga yaabaal wey aniga inantayda curaad waad qurxey ruwayda ilaahay waxaan ka tuugnaa runtiisku imashadeena inaan isku urursanaano ubaxa kaleen sugaynana allaayna siiya aamiin aniga inantayda cuna waad qurxey ruwayda ilaahay waxaan ka tuugnaa runtiisku imashadeena inaan isku urursanaano ubaxa kale ee sugaynana allana ina siiya aamiin ubaxa kale sugaynana allaha ina siiya aamiin ubaxa kale sugaynana allaha ina siiya aamiin heestaasina ibraahim aanu halkaasi ku dhaafno hayo warqadda markana dhinacayga ugu dambaysa haddii aan noo soo qabto waxay naga soo gaarta faysal maxamed iyo cabduqaadir maxamed iyo farduus maxamed iyo abshir maxamed iyo fiican maxamed iyo xuseen maxamed iyo cabdirasaaq maxamed iyo seynab maxamed iyo saalixudiin maxamed iyo anise maxamed xamde maxamed raxme maxamed maxamed ibraahim iyo aamine ibraahim iyo farxiyo ibraahim iyo asxaab kaloo dhowra waxa ay dhammaan hambalyo u dirayaan waa ilmo nuur deer oo kala jooga dunida dacaladeeda cali ibraahim xasan iyo marwadiisa raxme sheekh cabdulaahi oo wiil ugu dhashay magaalada kismaayo soo barbaar ayaanu leenahay waa tahay dhambaal gacanteeda ugu dambeeya wuxuu naga soo gaaray falastiin maxamuud xasan oo loo yaqaano xuuxay iyo xaaskiisa xamso cali qoorgaab iyo caruurtooda oo ku nool kuweyt iyo dhammaan reer cali qoorgaab iyo jaamac xasan cumar oo loo yaqaano jaamac bidaar iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa aamine aadan afrax oo muqdisho ku nool iyo dhammaanba reer xasan cumar siyaad iyo cali xasan cumar iyo xaaskiisa maryan deeqo maxamuud cali iyo caruurtooda iyo raaxo maxamuud cali iyo waxay yidhahdeen caruurtooda xamdi sheekh cabdi iyo nimco sheekh cabdi oo laga helo ama ku nool kenya iyo waxay yidhahdeen cilmi sheekh cabdi iyo abdidaahir maxamuud cali iyo aabe maxamuud cali iyo waxay yidhaahdeen ha ka tegina reer ibraahim cumar iyo dhammaanba reer cusmaan cumar iyo dhammaan reer xuseen culow iyo dhammaan reer xaaji jibriil iyo reer maxamuud cali nuur dadkaas waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna jecel yihiin inay tahaniyad u diraan shukri cabdulla xasan iyo sheekh cilmi barre xasan oo gabarh ay ugu dhalatay magaalada beledweyne waxayna leeyihiin gabadhaas ha noqoto tii soo weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeeda manfacda aamin ayaan leenahay markana heesta ugu dambaysa ibraahim dhankaagan usoo riixo aadan iyo xaawaba kalgacaylka awgiis waa kala irduubeen adduunyada dhammaanteedna inta joogta adaan kaa arkoodoo naftu ku ogolaatee waxaan kugu aqoonsaday een kugu ammaanaa indheer garad inaad tahay araggaaga oo qura hee kuma iibsadeen adduunyada ma hubtaa se waaye codka macaan ee cabdi baadil iyada ayaana gabagabo u ahayd barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha waxaana toddobaadkan idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan intaan dib dambe u kulmi doonno toddobaadka dambena waxaanu idin leenahay ciid mubaarak sidaa iyo nabadgelyo
kugu asteeyaa maalmada uurahooya may karin dhibkana kuma naraag weli lama ammaanin ayaanay carrigaynu joognayo afartiisa geesood waxaan kugu asteeyaa maanmara uurahooya may gelin ifkana kuma naraag weli lama ammaanin ayaanay allay lahee jacaylkaaga i abbaaray halista agtaydiyo beerkuu ag joogaa oogadu ku faafuho igidleeye anige amranay ma og tahay aragaaga oo qura ma dhiibsadin aragaaga oo qura ma dhiibsadin arrimaa jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma og tahay aadaniya xawaba kalgacaylka awgii way kala iroobeen ayaanay adduunyada dhammanteed inta joogta adan kala arkoodo nafta ku ogolaatay waxaan kugu aqoonsaday een kugu ammaanaa in dheergarad inaad tahay aragaaga oo qura kumaan iibsadin eena dunyada aragaaga oo qura kumaan iibsadin